barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axad ah saddexda bisha febraayo sanadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa shanta iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashicuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo uu marti inoogu yahay wiil dhallinyaro ah oo magaalada gaalkacyo ka furay xarun jimicsi tii ugu horraysay oo ay helaan dadka magaalada annaga ma sameyno wax sharciga islaamka kasoo horjeeda ma sameyno wax qofka noloshiisa kasoo horjeedi karo dhibaato u keeni kara waxyaabaha aan sameyno waxa weeye qof waxa weeye waa shay qof hormarin kara hadday noqoto caafimaadkiisii hadday noqoto noloshiisii hadday noqoto maskaxiyan yani qofku inuu mashquulo inuu waxa weeye nafadiisa uu ka dareemo kalsooni inuu asagu isjeclaado waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka u keena in noloshiisa si farxadla uu u qaato
heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah buugtii haddana sii ballaaratu bogsan weyday bardihii ku yiilishaa baydagu intuu guniyo baar baxay caleemuu ballaartee baxru saablamoodiye
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
qaramada midoobay iyo midooda afrika ayaa sheegay in sabtidii shalay ay heshiis dhinaca nabadda ah magaalada khartuum ee dalka suudaan ku kala saxiixdeen ilaa iyo afar iyo toban jabhadood oo ku dagaalamayay dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe heshiiskan ayaa laga raja qabaa in uu soo gebagabeeyo colaadda sokeeye ee dalkaasi ka ognayd sannadihii dhowaa ee lasoo dhaafay weli lama faahfaahin qodobada uu ka kooban yahay heshiiska laakiin dhowrkii sano ee lasoo dhaafay waxaa jiray heshiisyo kan la mid ah oo ay kooxaha maleeshiyaadka ah ee ku dagaalama dalkaasi ay wada saxiixdeen kuwaas oo dhammaantoodba kusoo dhammaaday fashil
hogaamiyaha mucaaradka ee venezuela ee isku magacaabay madaxweynaha ku-meel gaarka ah yuan guwedo ayaa cafis u fidiyey askarta taageerada askarta taageerta dimuqraadiyadda waxaana uu diiday xukuumadda maduuro ee hadda jirta waxaana sugaynaa adiga askarta venezuela waxaana sugaynaa adiga iyo ballanqaadkaad u leedahay dastuurkeenna ayuu guweyda ku yiri shir jaraa-id uu maanta oo axada qabtay taageerayaasha mucaaradka oo qaar ka mida ay ku qaylinayeen saaxiib askari adiga keliya ayaa ka maqan iyaga oo soo gudbinaya qoraallo lagu qeexayo qorshaha cafiska ee ciidamada iyo booliska loo fidinayo
halka warkaasi aad kala socoteen dhegeystayaal waa v o a washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada gaalkacyo noogu soo diyaariyey wariyaheenna cabdiwaaxid mucalim isxaaq
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee idaacadda v o eda toddobaadkan barnaamijka waxa uu idinkaga imaan doonaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug anigoo cabdiwaaxida ayaa barnaamijka hibada iyo hal abuurka idiin soo jeedin doona hadduu eeba idma barnaamijka hibada iyo hal abuurka toddobaadkan waxaanu kaga hadli doonaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug qaar ka mid a dhallinyaro isu tagtay ayaa hal abuur waxa ay ka hirgeliyeen magaalada waxa ay sameeyeen xarun jimicsi taasi oo ahayd xaruntii ugu ballaarnayd oo laga hirgeliyey magaalada gaalkacyo haddaba mid ka mid a dhalinyaradii hal abuurka hirgelisay ayaa v o e-da marti ugu ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka maxamed cabdulqaadir dafdafle waa nin dhalinyaro ah kana mid ah koox dhallinyaro ah oo isu tagtay islamarkaana lahayd hal abuurka hirgelinta xarunta jimicsi ee laga hirgeliyey magaalada gaalkacyo ee marka hore maxamed kusoo dhawoa barnaamijka hibada iyo hal abuurka idaacadda v o eda bismillahi raxmaan raxiim waa ku dhowahay mahadsanid cabdiwaaxid Een, runtii barnaamijkan waa barnaamij aada loogu baahnaa in laga hirgeliyo gobolkeenna gaar- khaasatan magaalada gaalkacyo Een, runtii ma jirin barnaamijkan kuwa lamid ah oo sidan u ballaaran way jireen xarumo yaryar laakiin ma ahan siday u baahsan yihiin sida een, hadda tan jirta ay u baahsan tahay oo kale Een, waxaa kana yidhaahdo dadku baahida ay u qabaan waxaa ka mid ah dadkii oo inta badan hadda bulshadii ay kusii bateen waxyaaba badan sida cunooyin wadanka dibadiisa ka imaanaya dhibaatooyin kaleo dadkii lasoo dirsaya een, culays badan dadkii soo fuulaya marka dadkii waxay u baahan yihiin waxyaaba badan oo lagula tacaalo in waxyaabahaas looga hortago marka waxaan furnay xarin xarun een, loogu talagalay jimicsiga iyo jirdhiska Een, taasoo ahayd midii ugu weyneyd oo gaalkacyo laga hirgeliyey ilii- ilaa iyo waayihii dambe Een, waxaan ugu talagalnay marka dad dhalinyaro ah waayeel iyo dumar intaba inay yimaadaan oo jirkooda iyo caafimaadkoodiiba ay ku hirgeliyaan oo ku dhisaan oo ku horumariyaan marka waagii hore markii la yidhaahdo sports wax lasoo hadal qaadi jiray kubadda cagta ama basketballka iyo waxyaabahaas marka hadda sportskii waxaan kusoo siyaadinay een, xaruntan jimicsi taasoo dhallinyaradan u noqon karta kuwa ay- meel ay ku mashquulaan dadkii waaweynaan u noqon karta meel ay caafimaadkoodii ku kororsadaan maxamed dafdafle aad baad mahadsan tahay ee markii aada xaruntan hirgelinayseen waxaa jirtay ee, baahida kasuko waad aragteen qiimeyn aada magaalada ku samayseen ee, dhalinyaradii iyo bulshadii in ay iyagu baahi u qabaan oo ay muhiim u tahay xaruntan aada iyo aad horta markii la yidhaahdo shay hala hirgeliyo number one waxaa muhiima shaygaas inuu yahay mid bulshada wax taraya Een, waxyaabaha aan fiirina waxaa ka mid ah een, waxyaabaha meelaha anaga ama deegaanka nagu xeeran oo ka mid ah magaalada gaalkacyo gudaheeda Een, tusaale ahaan markii qofku uu rabo inuu shay hirgeliyo number one waxaa ah in uu haysto bulsho wixii u baahan iyo bulsho baahideedii qabta marka maadaama aan aragnay dhallinyaradii inay u baahan yihiin oo sportskii kubadda cagta xitaa aadmud inuu yar sii daba- daba- dabar go-aayo waxyaaba badan bulshada dhallinyarada ay ku mashquuleen sida balwad iyo waxyaaba lamid a dadkii waaweynaa aysan heli karin caafimaad meel ay waxaweye ugu tagaan inay ku jimicsadaan Een, dumarkii oo kale meelay culooska isaga dhimaan aysan heli karin marka baahiyahaas markaan aragnay waxaan ku talagalnay oon isku aruursanay Een, anagoo ah adigu ilaa iyo dhowr qof oo dhallinyaro ah inaanu ka hirgelino xarun aada u weyn Een, oo loogu talagalay in dhallinyaradaasna lagu mashquuliyo dadkii waaweynaana caafimaadkooda ay ku dhisaan dumarkiina ay ka faa'iidaystaan sidaas litamada kasuko baahida hal abuurkan markii ay idinku dhalinays ee aada bilaabeyseen ma dad kale oo talooyin idiinsoo jeediyey oo ku habboonaa hal abuurkan baa jiray
dadkaas een, hadda qof la dhihi karo een, tal uu soo jeediyey ma jirto dhallinyaradan ayagaa isxilqaamay inkastoo dhallinyarada isxilqaamta laftarkooda ay yihiin dad waxaan aqoon u leh marka markii ay arkeen aqoontii ay u lahaayeen iyo bulshadii aan wixii aysan ku dhex baahsaneen waxay ku tashadeen in ay arrintan hirgeliyaan si bulshadii eh, loo qaadsiiyo ama loo dhexgeliyo loo baro haddaysan aqoon xitaa bulshadii marka sidee idiin dareentay bulshadii runtii waxay u dareentay si wanaagsan waxaa moodaa xataa xarumihii hore oo yaryaraayo naga horeeyey in sidii loo geli jiray ama mataqaanaaye loo isticmaali jiray si ka duwan ay hadda wax u socdaan sababtoo ah waxaa keenaya dariiqooyinka dadku ay marayaan Waxaa la- waxaad moodaa dariiqooyinka hore dadku ay mari jireen mid ka wanaagsan hadda inay ku socdaan oo sidii hore wax u wadi jireen hadda ay iska bedeshay Een, baahiyahoodiina awal haddii aysan daboolmi jirin hadda mid qof walbeeto loogu taxadaro in baahidiisii gaar ahaan hadday noqoto caafimaad ahaan hadday noqoto jir dhis anything way een, qofkii baahidiisi la tiro marka bulshadii waxay waxaan ka helnay falcelin aada u wanaagsan oo qurux badan xaruntu waxay u baahan tahay macalimiin aqoon u leh jimicsigii iyo jirdhiskii ma haysataan oo ma leedihiin macalimiin aada iyo aad waan leenaha macalimiin Een, wax walbana waa in loo helaa qof knowledgekeedii iyo aqoonteedii leh iyo waayo aragnimadeedii intaba waan haysanaa Een, dadkii yimid meesha oo waxa weeye kasoo qayb galay ama isku dayay inay mataqaanaaye noloshooda ku bedelaanna way ka heleen reaction fiican ama jawaabo fiican bay ka bixiyeen macalimiintii iyo siday u- waxa weeye u tixgeliyeen codsiyadoodii iyo si mataqaanaa sidii baahideeda loo daboolay marka taas macnaheeda bulshada hadday qanacsantaa waxay ka dhigan tahay dadka meesha noo jooga inay yihiin dad aqoon u leh oo awood u leh inay bulshadii wixii ka dhaadhiciyaan oo si wanaagsan wax u gaarsiiyaan dadka u badan ee xaruntiina yimaada haddii aad qiimeyn ku samayseen qeybtee u badan ma dhallinyarada ma dadka waaweyn ee da-da ah ma gabdhaha wallaahi way badan yihiin laakiin markii la dhaho percentageka ugu badan horta waa dhallinyarada meel walbeetana waxaa ugu horeysa dhallinyaro muhiimada koowaad baana ahayd in dhalinyarada laga mashquuliyo waxyaaba badan sida balwada iyo inay tahriibaan iyo waxyaabahaas oo wadankoodii iyo noloshoodii loo qurxiyo waxaa soo xiga een, dumarka waxaa kaloo kusoo xiga oo saddexeeya een, dadka waaweyn dadka waaweyn waxaa laga yaabaa inaysan wixii waqti badan ama aysan u helin ilaa qof dhakhtar ah ama si kaleeto loosoo pushgareeyo maahan marka waxaan dhigi karnaa lambar kow dhalinyarada weeye laba dumarkaa soo labaya saddexaad waxaa iska soo gala dadka waaweyn oo odayaasha ah dad badan ayaa aaminsan haddii howl la bilaabo sida wanaagsan marka laga yimaada aragti kale ka qaabi karaa wallaahi horta een, shayga waa khaldan yahan waxaa la dhihi karaa markuu ka hor yimaado shareecada islaamka iyo qofka shakhsi ahaantiisa noloshiisa markuu ka hor yimaado annaga ma sameyno wax sharciga islaamka kasoo horjeeda ma sameyno wax qofka noloshiisa kasoo horjeedi karo oo dhibaato u keeni kara waxyaabaha aan sameyno waxa weeye qof waxa weeye waa shay qof hormarin kara hadday noqoto caafimaadkiisii hadday noqoto noloshiisii hadday noqoto een, maskaxiyan yacni qofku inuu mashquulo inuu waxa weeye nafadiisa uu ka dareemo kalsooni inuu asagu isjeclaado waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka een, u keena in noloshiisa si farxadla uu u qaato marka een, dadka aaminsan inay waxaan waxun yihiin waxaan jeclaan lahayn ayagana inay nagu soo biiraan oo inala arkaan waxaa meesha aan ku hayno si ay uga jaahil baxaan een, waxaan inay xun yihiin iyo inay fiican yihiin qofka idin yimaada waxa ugu horeeya ee aad u qabataan kow halka laga bilaabayo iyo ilaa marka ugu dambeysa ee qofka jimicsiga iyo jirdhiska heerka uu ka gaarayo Een, horta qofka markuu yimaado waxaa jira su-aalo la weydiiyo iyo waxyaaba kaloo asaga shaqsiyaantiisa looga baahan yahay tusaale ahaan een, qofka markuu yimaado qofka waxaa ku xiriira waxyaaba badan tusaale ahaan haddii uu yahay haweeney haddii uu yahay qof weyn hadduu yahay qof dhalinyaro ah Een, matalan qofku wuu xanuunsanaan karaa qofka daawo oo socon karta qofku lafihiisa caadi ma noqon karaan qof jabniin dhowaan kasoo kacu noqon karaa marka su-aalaha la weydiinaya waxaa ka mid ah qofki inuu yahay qof daawo qaata inuu yahay qof een, een mentally u fadhiya oo maskaxdiisa ay fadhiso stress iyo buuq iyo waxbaysa ku furnayn inuu yahay qof yacni aan waxyaabo een, waxyaabaha kadiska xanuunada kadiska aysan ku dhicin sida suuxdinta ama mataqaanaaye wareerka oo kale aysan ku dhicin yacni qofkii markii la ogaado in xaaladiisii caafimaad ay fadhiso kadib waxaa u gudubnaa qofkii hadafka uu lahaa markaas uu rabo inuu ka gaaro meeshan Een, haddii uu rabo inuu jirkiisa dhiso haddii uu rabo inuu culays ka dhimo haddii uu rabo inuu caafimaad ahaan u galo oo xoogaa happiness ka raadiyo oo xoogaa maaragtay fan ka dhigto oo een, dhidis kaga keeno marka qofka waxay ku xiran tahay horta in xaaladiisa caafimaad aan sugno hadday noqoto in warqadihiisa caafimaad uu la yimaado haddii dhibaato ay jirto haddii aan ka saxiixino uu leeyahay waa caafimaad qabaa marka taas markaan kasoo gudnana waxaan qiimeynaa ayadana sidaan kugu sheegay horeba goolka uu leeyahay iyo hadafkiisa intaa markaan kasoo gudubno baan qofka baahiyihiisi markaas aan tixgelinaa iyo wuxuu u baahnaa aan raacinaa qalab intaa la eg oo aad eh, intaa oo baahiyaha aad ku qabataan meyd intaa la xarunta haa qalab wuu noo yaalaa laakiin dadka markii la dhaho jim waxay moodayaan in la keenayo magaalo dhan oo qalab ah. tusaale ahaan qofku markuu rabo inuu shay sameeyo waxaa jirta sh- qaabab badan oo u samayn karo aniga haddaan rabo inaan cunno cuno waxaan ku cuni karaa gacanteeda waxaan ku cuni karaa qaado saxanka haddaan rabo soo qaadan kara afka la geli karaa marka shayga markaa sameynaysid wuxuu leeyahay qaabab badan oo loo sameeyo annaga waan haysanaa xaqiiqatan wax nagu filan waa sababta aan kuu leeyahay ma jirin xarun lamid a xarumahan oo hadda la furay oo horey loo sameeyey ma jirin marka waxay u eg tahay in qof walbeeto baahidiisii uu ku qanacsan yahay tusaale ahaan soomaalida waxyaabaha qiimeya waxaa ka mid ah waxaan een, qalab aan isticmaalo iyo waxa aan baahideeda ku tirto ma helaya marka runtii ahaantii ma aan arag qof ka eed sheeganaya inuusan qalab meesha oolin inuusan waxa weeye baahidiisa helin marka qalab keliya ma aha waxyaaba badan oo qofka mataqaanaya looga baahan yahay hadday noqoto qubeyskiisii hadday noqoto een, meesha wax ku wax dhigan lahaa alaabtiisa dhigan lahaa waxyaaba badan dharkiisii kabihiisii everything waa yaalaan marka qof walba waxa weeye baahidiisii ay daboolantaa kasokow hal abuurka dhalinyaradiina aad isu keenteen yaa idinka maalgeliyey maadaama eh, hawshan ay u baahan tahay dhaqaala wallaahi een, maalgelin markii la dhaho dee qof walba horta haddii uu isku dayo inuu wax hirgeliyo wuu hirgelin karaa Een, arrintan waxaa hirgeliyay saddex nin oo dhalinyaro ah oo u tashaday inay howshan hirgeliyaan iyagoo arkay baahida loo qabo kadib marka cid yacni banaanka kasoo taageertay ama hay-ad ama dooli ama waxyaaba noocaasa ma jirto waa saddex qof oo shaqsi ahaan isku taageeray dhalinyarada ka mid ah marka qof dhalinyaro ah haddii uu wax qabto dee waxay la mid tahay dhalinyaro wax wada qabsatay keliya ma ahan ayaga in loo goynayo waxaan inay qabsadeen marka waa dad een, dhalinyaro ah oo gaara oo saddex qof oo qabsaday barnaamijkan oo si gaar u tixgeliyay Eh, dabdafle kasokow inaad ka mid tahay eh, hal abuurka barnaamijkan waxaa tahay mid ka mid a macalimiinta qaybta gaarka ah ee aad adigu macalinka ka tahay aniga horta een, waxyaabahan macalinka waxaa ka mid ah qofkii accesskiisii uu u baahnaa inaa caawiyo Een, waxaa ka mid ah qofkii psychology ahaan accesska intaada siin waxaa loo baahan yahay waxyaabaha qofka uu ka caamanayo kale Een, in hadafkiisii dhaqso uu gaari karo kale in talooyin fiican aad siin kartid oo kale waxyaabahaasna waan ka caawiyaa oo accesska ka sokow markii loo tago oo shaqadeedu ah inaan qofkii accesskiisii iyo wadadii uu u baahnaa aan siiyana taana waan ka caawiyaa marka shaqadeedu waa labadaas nooc inaan qofkii tala ahaan u caawiyo iyo shaqo ahaan inaan caawiyo intaad hadda hawsha waday wax dhibaata oo kala kulanteen walahi kalema aanu kulmin Een, dhibaatooyinka ugu weyn anaga aan kala kulmin kalna waxaa waaye oo murugada naga soo gaarayso qofkii inuu yimaado isagoon waqti qaadan inuu isku dayo inuu result ama natiijo uu degdeg ku helo sidaa darteed uu meesha fikir qaldan ka qaato ama nafsad ahaantiisii uu aamin inuusan waxba samayn karin marka taas anaga haddii qofkii uu iska niyad jabo meesha waxaan u furna waxa weye dadku inay nafsadooda ay ka dareemaan naftooda inay jeclaadaan marka haddii qofku niyad jabo naftiisu nacaya anagana waxa weeye in qofkii naftiisa uu naco dhallinyaradii waxa weeye khalad ay aaminaan dee waxay noo tahay murugo sababto waa waa dadka aan u abuurna ayaga waxaan dhalinyarada iyo dadka imaanaya ee meeshan hirgelinteeda dhaqaalo badanaa ku baxay ee dhalinyaro maskax baad geliseen ma jiraan kharashaad aad ka qaadaan wallahi way jiraan oo meel dee free ma jirto laakiin kharashaadka laga qaadaya wuxuu yahay kharashaad ku beesgaraysan dhallinyarada boqolkiiba een, siday u nool yihiin tusaale ahaan dad waxaa jira nolol sare ku nool oo magaalo jooga oo waxa weeye shaqeeya dadka badankoodna ma shaqeeyaan marka waxaan een, ku qiyaasanay qiimaha meesha in dadkii aan shaqe- shaqeynayay iyo dadkii aan shaqeynaynba labadoodiiba ay awood u yeelan karaan inay iska waxaweye maalgeshadaan oo iska mataqaana ay galaan ugu dambeyntii dhalinyaro badanaa joogta gobolka shaqa la-aan ah hal abuur kasta ee maskaxdooda haddii ay sheegaan hal abuur keeni kara maxaad kuwaas fariino u diri lahayd Een, horta qof walbeeto gudihiisa waxaa ku jira dheeman keliya waxay u baahan tahay inuu banaanka usoo saarto Een, qofkana waxyaabaha een, een, ku dhaliya inuu waxrigeliyo inuu waxrigelin waayo waxaa ka mid ah qofka inuu wadooyin badan u raaco waa sida nin laba bakeela cirsaday midna ma qaban karayo marka waxa fiican qofka hal meel inuu raaco wadadaas uu ka jiba keeno qof walbeeto waxbuu ku fiican yahay qof wax ku xun ma jiro intaa ayaa kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan idinkaga imaanayay gobolka mudug anigoo cabdiwaaxidana ayaa idinla socodsiinaya barnaamijka ismaqal dambe oo xiise leh
barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxa uu ka imaanaya magaalada gaalkacyo waxaana kusoo diyaariyey cabdiwaaxid macalin isaaq halkaad kala socoteen waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a haatan waa nuur bakhaari oo stuudiyaha la fadhiya iyo wararkii u dambeeyey ee dhinaca cayaaraha mahadsanid casho haddii aan ku horeyno ciyaaraha dalkaasi ingiriiska ee premier leaga waxaa shalay galab iyo xalay dhacay dhowr kulan oo- oo kooxuhu ay isaga horyimideen kooxda tottenham waxa ay u wareegtay ama ay gashay kaalinta labaad kadib markii ay hal gool iyo eber uga badisay kooxda kubadda cagta ee newcastle united goolkan waxaa u dhaliyey ciyaaryahanka u dhashay dalka kuuriyada koofureed son hun min daqiiqadii saddex iyo siddeetanaad waxaana hadda ay booska kala baxeen kooxda manchester city oo haddii ay maanta ka badiso kooxda kubadda cagta ee arsenal ku laaban doonto kaalinta labaad kooxda chelsena waxay dib u gashay ay ugu soo laabatay booska afaraad kadib markii ay shalay galab shan gool iyo eber ku garaacday kooxda harrisfield town waxaana markii ugu horeysay goolkiisii koowaad u- u dhaliyey kooxda weeraryahanka cusub ee ay dhowaan kala soo wareegeen kooxda yuventus gonzalo higuain oo laba gool dhaliyey halka ciyaaryahan aadan hazard uu isna dhaliyey laba gool oo mid ka mid ah uu ahaa rigoore goolka shanaadna waxa uu ahaa mid uu dhaliyey ciyaaryahanka difaaca ka ciyaara ee david louis ciyaarihii kale dhacay ee ingiriiska kooxda everton waxaa ka badisay wolverhampton wonders oo ku garaacday saddex gool iyo gool cardiff city waxa ay ka badisay kooxda a f c pornemouth oo oo markaasi ku garaacday laba gool iyo eber crystal palace laba gool iyo waxba ayay kaga faraxlatay kooxda fulham kooxda banley barbardhac gool iyo gool ah ayay la dhaaf weyday naadiga southampton halka watford iyo brighton and hof albion ay ku kala baxeen barbaro goolal la-aan ah dhinaca horyaalka ee xagga dhibcaha waxaa ugu sarreysa liverpool oo leh koob iyo lixdan dhibic tottenham ayaa ku xigta oo leh toddoba iyo konton dhibcood manchester city kaalin saddexaad ayay ku jirtaa waxaana ay leedahay lix iyo konton dhibcood chelsea oo ku jirta kaalinta afraad ayaa leh konton dhibcood horyaalka seriaada talyaaniga waxaa la hakiyey hogaamiyayaasha horyaalka ee yuventus oo ciyaar xiise leh oo garoonkeeda ay kula dheeshay kooxda barma ay kusoo dhammaatay barbaro saddex gool iyo saddex gool ah yuve waxay u dhoweyd inay ka badiso barma laakiin daqiiqadihii ugu dambeeyey ayaa laba gool oo uu barma u keenay ciyaaryahanka u dhashay dalka ivorcos jarvinho ay ku barbareeyeen yuventus laba ka mid ah goolasha saddexda ah waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda christiano ronaldo oo hadda dib ugu soo laabtay qeybta hore ee dhinaca gooldhalinta horyaalka seriaada ciyaarihii kale ee dhacay napoli saddex gool iyo eber ayay ku garaacday kooxda kubadda cagta ee samdoria waxaana goolasha u kala dheliyey ciyaartooyda kale ah arig milig lorenzo insigne iyo simone verde waxaana sidaasi ay napoli kusoo gabagabaysay koob iyo tobankii kulan ee uu goolasha dhalinayay ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara kooxda samdoria ee fabio quagrella kaas oo jibiyey record uu hor u dhigay weeraryahankii hore ee kooxda fiorentina iyo xulka argentin ciyaaryahan batistuta haddii uu gool dhalin lahaana wuxuu noqon lahaa ciyaaryahankii ugu horreeyey abi taariikhda horyaalka talyaaniga ee laba iyo toban kulan oo xiriir ah goolal dhaliya imboli iyo kieva verona oo isku dhacay shalay galab waxa ay ku kala baxeen barbaro laba gool iyo laba gool ah galabta iyo caawana ciyaaro kale oo ka tirsan horyaalka seriaada ayaa dhici doona sbal waxay la dheeli doontaa kooxda torino genoa ayaa waxa ay is arki doonaan kooxda sasuolo fiorentina waxay booqan doontaa udines inter gurigeeda ayay kula ciyaari doontaa bolonia ciyaarta uga xiisaha badanna waxa ay dhex mari doontaa kooxaha roma iyo ac milan dhinaca spain ee la liga ciyaaro xiise leh ayaa dhacay barcelona ayaa si diiqi ah uga fakatay kooxda valenzia kadib markii loogaga hormaray laba gool ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara ee leonel messi ayaana ka badbaadiyey guuldarro ku dhici lahayd kadib markii uu dhaliyey labada gool ee ay ku barbareeyeen kooxda kubadda cagta ee valenzia messi dhaawac ayaa soo gaaray hase yeeshee waxaa la filayaa in uu ciyaaro ciyaarta ay real madrid isla ciyaari doonaan toddobaadkan ee ka tirsan coba del rey kooxda leventi iyo gatav barbaro goolla-aan ah ayay ku kala baxeen real sociedad waxa ay laba gool iyo gool ku dharbaaxday atletic bilbow halka sevilla ay khasaaro culus kasoo gaartay kooxda celta vigo oo ku garaacday hal gool iyo eber waxaana guuldaradaasi laga yaabaa inay hoos uga dhigto dhinaca kala horeynta oo ay iyada oo tartanka kula jirta kooxda real madrid oo ay ku dagaalamayeen kaalinta saddexaad ugu dambeyntiina dhinaca horyaalka dalkaasi jarmalka ee bundesliga kooxda bayer munik oo toddoba lixdii sano ee lasoo dhaafay ku guuleysanaysa horyaalka ayaa u muuqata sanadkan in aanay ku guuleysan karin kadib markii uu dhabarjab kala kulantay ciyaartii ay la ciyaartay shalay kooxda kubadda cagta bayer liverkuson oo ku garaacday saddex gool iyo gool waxaana hadda ay toddoba dhibcood ka hooseysaa kooxda horyaalka hogaaminaysa ee brush iyo dortmond oo barbaro gool iyo gool ah la gashay shalay kooxda kubadda cagta ee intacti frankfort dhegeystayaal wararkii ciyaaraha waa naga intaas
aad ayaad u mahadsan tahay nuur haatanna dhinacii heesaha barnaamijka ay dhegeystayaasha ugu talagalay ayaanu jallaacaynaa heesta isha baydhabo ayaa dhegeystayaashaan u haynaa waxaa ku luqeynaya fanaanka xasan aadan samater
baylaygugayo boraanigaryo baasa jacayl buu soobay baylaygugayo boraanigaryo baasa jacayl buu soobay bagaadii disho beerkiyo wadnaa birta ugu jartee may bixin lahayd bagaadii disho beerkiyo wadnaa birta ugu jartee may bixin lahayd boogtii haddana sii ballaarato bogsan weyday boogtii haddana sii ballaarato bogsan weyday wardihii ku yeelishaa baydhabo intuu gunyo baar baxay caleemuu balcaartee baxaru saaflaamoodie bardihii ku yeelishaa baydhabo intuu gunyo baar baxay caleemuu balcaartee baxaru saaflaamoodie badaanaan ku dhacay sidaan uga baxaa badbaadaa aleebadaanaan ku dhacay sidaan uga baxaa badbaadaa aleewaadiigusbedela balbatray balan arkee baga markaadi tiri baahidan ku qabo kaama baaqamberi balbatray balan arkee baga markaadi tiri baahidan ku qabo kaama baaqamberi bishii dhalatay been kuma haline barbarkaa jirtaan weli bidhaansada bishii dhalatay been kuma hadline barbarkaa jirtaan weli bidhaansada boogtay haddana sii ballaarato bogsan waydaye boogtay haddana sii ballaarato bogsan waydaye bardihii ku yiilishaa baydhabo intuu guniyo baar baxay caleemuu ballaartee baxru saaflaamoodie bardihii ku yiilishaa baydhabo intuu guniyo baar baxay caleemuu ballaartee baxru saaflaamoodie badaanaan ku dhacay sidaan uga baxaa badbaadaa aleebadaanaan ku dhacay sidaan uga baxaa badbaadaa aleewaadigsbedel
heestaasi isha baydhabo iyo codka fanaanka xasan aadan samater ayaan kusoo gebagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaan idinla socodsiinayey ashe ibraahim aadan caashicuudi anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca farsamada iyo soo saaristan waxaa joogay bashiir abikar tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo
haddana sii ballaarato bogsan weydaye bardihii ku yiilishaa baydhabo intuu guniyo baar baxay caleemuu ballaartee baxru saaflaamoodie bardihii ku yiilishaa baydhabo intuu guniyo baar baxay caleemuu ballaartee baxru saaflaamoodie badaanaan ku dhacay sidaan uga baxaa badbaadaa aleebadaanaan ku dhacay sidaan uga baxaa badbaadaa aleewaadigsbedel ballan looma dhigo ruux laba boglaa berri buu waqtigu baareer maraa adigu baareer maraa boqoliyuuba isbeerigii hore sidaan ku bartan belaad